halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oad nagala socotaan boga v o a bogga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax jimco ah oo bisha julaayo ay tahay saddex iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalam ka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo caasho ibraahim aadan waa nin diblomatic ah ka soo shaqeeyay dalal badan siiba geeska africa sida jabuuti sida etoobiya sida eritrea aan u malaynayaa marka iyo dalkeenna hooye soomaaliya aan runtigiina runtii wax saasoo bedelaad badan ay keenayso because isagu wuxuu ku shaqayn doonaa siyaasadda dalkan maraykanka u degan
kaasi waxa uu ahaa jibriil afyare oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha soomaalida magaalada minneabolis oo ka hadlaya magacaabista safiirka cusub ee maraykanka ee uu soo magacaabay madaxweyne donald trump musuq maasuq bay dhiirigelinaysaa waayo mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo inuu xatooyo sameeyaa laga yaaba marka job security baa loo baahan yaha sida caalamka hadda dowladaha madaxweynahay la dhammaystaan wasiiradu laakiin lix bilood iyo saddex bilood meel adduunka ka jirta ma jirto kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo ah agaasimo ka ah macadka cilmi baarista oo ay xaruntiisu tahay magaalada muqdisho waxaa sidoo kale aad maqli doontaan booqashada madaxweyne trump ee dalka britain qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida london oo kacsanaan ka jirto islamarkaasina deganaanshiya la-aan siyaasadeed ee gudaheeda ay jiraan wadooyinka magaaladana ay buuxdhaafsheen dad badan oo isugu soo baxay banaanbaxyo looga soo horjeeda madaxweyne donald trump ayaa dalka britain markii uu gaaray khamiistii shalay aheyd halkaasi ku qabsatay madaxweyne trump socdaalkiisii ugu horreeyey oo uu ku tago waddankaasi tan iyo markii uu xafiiska qabtay siddeed iyo toban bilood ka hor trump imaatinkiisa dalkaasi britain ayaa waxaa ay ku fasireen mid ka duwan sidii hore saraakiisha waddankaasi kadib shan iyo toban daqiiqo oo diyaarad helikobter ah ay ka soo qaaday eeraboodka ayaa madaxweyne donald trump iyo marwadiisa ah melania trump waxa ay ku soo kordejisay aqalka qunsuliyadda maraykanka ee dalkaasi ay ka degan tahay oo ku dhow jardiinka loo raaxa ee tamashalo tago ee regendsburg
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dhiggiisa dalka ruushka valadimir putin inuusan saaxiib amaba cadow midna ahayn maalmo ka hor inta aanay ku kulmin magaalada helsinki trump ayaa sheegay in putin uu ahaa mid tartan ku jira isagoo intaana ku daray inuu rajaynayo in maalin maalmaha ka mid ah laga yaabo in uu noqon doono saaxiib waxa uu sheegay in ay taasi dhici karto laakiin uusan aqoon dheer u lahayn labada hogaamiye ayaa la qorsheeyey in ay ku kulmaan helsinka maalinta isniinta ah markii trump uu sheegay in uu kor u qaadi doono ama soo hadal qaadi doono heshiiska istaraatiijiyadda yareynta hubka jabinta ruushka ee heshiiskii hubka nukliyeerka ee ridada dhexe ah iyo sidoo kale fargelintii ruushka ee doorashadii maraykanka ka dhacday sanadkii
aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen madaxweyne donald trump ayaa shalay gaaray dalka britain madaxweynaha ayaa inta uu jooga britain waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda sare ee dalkaasi ganacsato iyo boqorada wadankaasi dhinaca kale waxaa jira dibadbaxyo lagu diidan yahay booqashadiisa madaxweynaha ee wadankaasi haddaba wariyaha v o eda ee magaalada london ridwan xaaji cabdiweli ayaa booqashada madaxweyne donald trump wuxuu uga waramay caasho ibraahim aadan caasha aad baa umahadsan tahay waa sida aad sheegtay shalay ayuu madaxweynuhu soo gaaray magaalada tan london isagoo weliba wataa diyaaradiisa air force one markii ay soo cagadhigatay garoonka stanstead waxaa kasoo qaaday diyurad helicopter ah waxaana la keenay oo uu kusoo degay oo uu xalay iyo habeen dambeba uu seexan doonaa dhismayaasha winsfield house loo yaqaana ee ku yaala london ee diblomaasiyiinta iyo danjirayaasha maraykanku ay degan yihiin runtii booqashadiisan waa mid aan markii hore la filaynin waana markii ugu horreysay oo dalkan britain uu yimaado tan iyo sanadii labada kun iyo lix iyo tobanka xilligaas oo uu ku guuleystay doorashadii dalka maraykanka xalay waxaa lagu soo dhoweeyey qasriga weyn ee balan balas oo isaga iyo xaaskiisa loogu sameeyey casho waxaana cashadaas runtii ahayd mid heerkeeda uu aada u sarreeyey marka la eego dhismaha qadiimiga ah ee quruxda badan ee ku yaalla oxford oo ka baxsan magaalada waxay ahayd mid indhaha dadka aada usoo jiidanayay laakiin iyadoo arrimahaas ay jiraan ayaa haddana meel aan ka fogeyn isla qasrigaas waxaa ka dhacayay dibadbaxyo ay dad badan isugu yimaadeen oo ay uga soo horjeedaan donald trump iyo booqashada halkan uu ku yimid xataa meesha uu degan yahay laftirkeeda banaanbaxyo ayaa ka dhacay maanta afar maalin ayaa la filayaa inuu halkan joogi doono waxaana uu la kulmi doonaa sidoo kale britone boqorada dalkan britain iyo ganacsato u dhashay dalkan britain marka banaanbaxyada dadku ay ku hor sameynayaan dhismaha uu degan yahay taasoo ay ku diidan yihiin imaatanka madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump inuu soo gaaro dalkooda sidee siyaasiyiinta dalkaasi ay uga fal celinayaan arrintaasi maxay ka leeyihiin runtii waa la socotaa caashay dalkan britain waa dal inta badan dhinaca dimuqraadiyadda ka horeeya dibadbaxyada looga soo horjeedo donald trumpna waa kuwo isugu jira arrimo dhinaca xuquuqda aadanaha oo xataa waxaa ka qayb gelaya banaanbax kaloo aada u weyn oo britole ka dhacaya london haweenkii ugu fara badnaa oo kumanaan gaaraya iyo qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqul insaanka sida amnesty international donald trump dad badan waxay u arkaan nin inuu yahay cunsuri ah kuwo kale waxay u arkaan in arrimaha haweenka uu ku talax tago oo uu yahay qof liida haweenka kuwo badan waxay u arkaan siyaasadiisa marka la eego dunida inay tahay mid aan wanaagsanayn iyo siyaasadihiisa ku aadan dadka muslimiinta marka siyaabo kala duwan ayay dadku isugu soo baxayaan qaar fara badan xataa waxaa jira oo banaanbaxyada ka qayb gelaya oo u arkaa in donald trump uu dhibaato iyo khalkhal ku yahay shucuubta wada nool ee ku dhaqan dalkan britain oo waxa ay doonayaan in haba yaraatee arrimahaas uusan dhaawac u geysan laakiin guud ahaan dhinaca kale marka la eego siyaasiyiinta dalkan waxaad moodaa in arrimahaas ay tixgelinayaan maadaama duqa magaalada london sadiiq khan uu bixiyey amarka banaanbaxyadan inay dhici karaan islamarkaana uu codsaday in banaanbaxyadu ay si nabadgelyaha ku dhacaan waxaana uu sheegay in banaanbaxyada micnaheedu aanay ahayn xiriirka maraykanka iyo britain oo xun laakiin ay tahay dadka xaq ay u leeyihiin inay soo bandhigaan waxyaabaha ay dareemayaan inay xaq u leeyihiin weliba aan kugu daro baritole waxyaabaha dhici doona waxaa ka mid ah in buufin aada u weyn oo loo ejeysiyey donald trump madaxweynaha maraykanka oo caruur ah in hawada sare loo diri doono dad badan waa ay ka caraysisa arrintaas laakiin donald trump laftirkiisa waxa uu si dadban u yiri inta badan ama dadka dalkan britain waa ay jecel yihiin marka waxaad moodaa runtii inay tahay booqasho aada iyo aada hadalhaynteedu ay u badan tahay dibadbaxyaduna ay ay socdaan dhinaca kalena ay socdaan wadahadalo iyo kulamo gaara oo udhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha afar iyo labaatanka saac ee soo socota oo looga hadlayo xiriirka ganacsi ee labada dal sidii kor loogu sii qaadi lahaa ugu dambeyntii markaa ridwan waxaan ognahay in inkastoo xiriirka labada dal uu muddo dheer mid soo jiray uu yahay haddana tani markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne donald trump in waxyaabo badan ay ku kala duwanaayeen oo aragti ahaan ay ku kala duwanaayeen labada dal britain iyo iyo maraykanka sida safaaradii maraykanka ee loo raray jerusalem loo raray arrimahan ku saabsan ganacsiga waxyaabahaasoo dhan ma laga yaabaa in ay ka wada hadlaan hadda oo ajendaha wadahadalka ma lagu hadal hayaa in lagu daro sidii bal hal aragti u wada qaadan lahaayeen labada dal runtii waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda ra-iisul wasaaraha britain iyo donald trump ay ka wada hadleen xalay cashadoodii ra-iisul wasaarahana ay warbaahinta kala hadlaysay waxaa xoogoodu ay ahaayeen xiriirka iyo iskaashiga ganacsi ee labada dal heerka uu hadda gaarsiisan yahay iyo sidii horey loogu sii wadi lahaa arrimaha siyaasadda run ahaantii laguma soo qaadin kulanka laakiin sida aad sheegtay marar fara badan waxaad la socotaa in madaxweynaha maraykanka bartiisa twitterka uu kusoo qoro fariimo laga yaabo inay ka xanaajiyaan dad badan oo dalkan britain u dhashay ama xataa siyaasiyiinta oo uu ka mid yahay duqa magaalada tan london marar fara badan waxaa xataa uu kusoo qoray gaar ahaan maalmihii lasoo dhaafay arrimahan ku saabsan ka bixista britain ee midooda yurub iyadoo ay taagan tahay inuu yidhi dadka britain ayay u taalaa go-aanka ay arrimahan ka qaadanayaan siyaasiyiin fara badan oo kasoo horjeeda theresa mayna waa ay ku nafiseen ereygaas waxay u arkaan in donald trump iyo theresa may aanay isku doon saarayn waxaa kaloo lagu wadaa in uu booqdo sabtiga iyo xadda oo uu kusoo nasto beero waaweyn oo uu ku leeyahay gobolka scotland oo lagu ciyaaro ciyaaraha loo yaqaano golfka ridwaan xaaji cabdiweli ayuu kaasi ahaa wariyaha v o e da ee magaalada london oo u warameeyay caashe ibraahim aadan
welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a iyadoo ay wakhtigan siyaasadda dalka maraykanka ee soomaaliya ay dhowaan kusoo korortay dib u celinta dad badan oo soomaali ah oo dalkan sharci darro ku joogay oo soomaaliya laga dejiyey iyo sidoo kale maamulka madaxweyne donald trump oo soomaaliya ku daray liiska dalalka laga mamnuucay in ay dadkooda soo galaan maraykanka ayaa madaxweyne donald trump waxa uu shalay safiirka maraykanka ee soomaaliya u magacaabay donald yamamoto ambasador donald yamamoto oo ahaa diblomaasi kasoo shaqeeyey soomaaliya jabuuti iyo ethoobiana kasoo noqday safiirka maraykanka ee dalalkaasi ayaa waxa uu imanayaa xili maamulka madaxweyne donald trump uu il gaara ku hayo wadanka soomaaliya haddaba ambasador yamamoto magacaabistiisa waxa ay ka dhigan tahay wakhtigan waxaa warbixintan ka diyaarisay sahre cabdiaxmed oo stuudiyaha la fadhida diblomaasigan donald yamamoto ayaa dowladda maraykanka ee magacooday inuu noqdo safiirka maraykanka u jooga soomaaliya xulashada safiirkan maraykanka ee soomaaliya ee madaxweyne donald trump waxa ay dhaqan gelaysaa marka golaha sharci dejinta maraykanka ay aqbalaan laakiinse waxaa diblomaasigan uu kusoo beegmayaa iyada oo dhowr boqol oo dad qaxooti ku ahaa dalkan maraykanka oo soomaaliyeed dib looga dejiyey magaalada muqdisho kadib markii waraaqaha sharciga aysan dalkan ka helin qaarkood kuwo kaletana lagu eedeeyey inay galeen dembiyo qaxootigii imaan jiray dalkan ee dibadejinta heli jirayna aysan bilihii ugu dambeeyey waxba helin dibadejina intooda badan waxaa arrinkaas sidoo kale ay ku soo beegmaysaa ayada oo soomaaliya dowladan maraykanka ay ku dartay liiska dhowrka wadan ee muslimka dadkiisa ay u badan yihiin ee la saaray xanibaada dadkooda inay soo galaan gudaha dalka maraykanka injineer jibriil afyare oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee minneabolis wuxuu ii sheegay in diblomaasigan oo aqoon shakhsiya uu u leeyahay uu yahay qofkii ugu habboonaa waa nin diblomatic ah kasoo shaqeeyay dalal badan siiba geeska africa sida jabuuti sida etoobiya sida eritrea aan umalaynaya mar iyo dalkeena hooye soomaaliya marka waa nin u dhagaduleela ama yaqaana dynamica ama qaab samaysan yihiin ama sida loo shaqeeyo geeska africa haddana wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda kusii haya kusii hayaha arrimaha dibadda ee dhinaca africa dalkiisa hadda ugu dambeey waxbedelaadaas runtii inay runtii wax saas oo bedelaad badan ay keenayso because isagu wuxuu ku shaqayn doonaa siyaasadda dalkan maraykanka u degan wasaaradda arrimaha dibadda arrimaha dibadda u degan laakiin run run ahaan waa nin muxuu ahaa dadka soo dhoweeya lala hadla waxaa horey usoo jirtay dhowr diblomaasi oo aanan ku daahin shaqada diblomaasiyadeed ee maraykanka uu ka leeyahay soomaaliya kadib markii la magacaabayna qaarkood xilkaasi ay ka tageen muddo gaaban gudaheed haddaba muxuu noqon doonaa safiirkan cusub cabdirashiid khaliif xaashi waa madaxa hay-adda heritage ee soomaaliya gabar waa jirta iscabsishay oo kasoo horjeeday siyaasadii maaragtay markaas wasiirka arrimaha dibadda ee dhaliilisa waraaq dheer soo qortay waa jirtay ninka safiirka laftigiisu shaqada waa iska casriya duruufo shaksiya iyo waxla xiriira iyo retirementiga soo dhawaatay iyo waxyaaba noocaas uu isku cas buu uga tegay meesha marka laakiin hadda inuu nin saan uu maaragtay khabiir u ahay lasoo diray asna u aqbalay waxaa la fili karaa inuu hadda un dowladdan cusub donald trump sanadkii barka jirta inay inay aysa aan la baahsan karin inuu hadduu yimaado hadda kala jiirayn doonana oo hadda lama fili karo diblomaasigan ayaa muddo aada u dheer ku soo jiray arrimaha gobolka diblomaasiyadeeda waxa uu safiir ka soo noqday dhowr wadan oo soomaaliya xuduud iyo darisballe ah soomaaliyana si weyn ayuu uga agdhowaa waxa uu mar ka soo qabtay howlo shaqo arrimaha soomaaliya waxaa laga yaabaa inuu isbeddel ku keeni karo sida uu leeyahay mar kale injineer jibriil afyare arrimihii cakirna oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada qaxootiga iyo sidoo kaleeto liiska soomaaliya lagu daray ee dhowrka wadan aada iyo aad because dii meesha uusan joogin danjire ama safaaraddu aysan shaqaynaynin maraykanka weli anigu wuxuu noo sheegay in la dhisayo safaaradda cusub ee maraykanka laga dhisa marka xiriirkii baa badanaya waxaa laga yaabaa indho indho kale aysan lahayn maraykanku ay meeshii ay timaado in soomaaliya horukac uu jiro dalku uu isbedelayo sida loo maleeyo uusan ahayn marka taas waa laga yaabaa in isbedel ay keeni karayso waa laga yaabaa ha isaguna runtii intaan anugu ka arkay soomaalida halkan inay ka aragtay waa nin muxuu ahaa rabo mar walba xogta inuu ogaado rabo inuu dadka dhegeysto rabo inuu maaragtay yaqaanana dynamica iyo kana geeska africa runtii anuu markii la yidhi saaka email ayaanu isdhaafsanay waa u hambalyeeyey runtii waana nin u qalmo oo yaqaana qof yaqaana baa la rabaa oo aan meesha hadda ku ku cusba inuu maaragtay dhibaato kala kulmin labada wadan ee soomaaliya iyo maraykanka ayaa sanadihii ugu dambeeyey si rasmiya u soo celiyey xiriirka diblomaasiyadeed iyo magacaabista danjirayaasha waxaana tani ay imaanaysaa iyadoo madaxweyne donald trump uu dhowaantan ku dhawaaqay faragelin militari oo maraykanka uu ku sameynayo soomaaliya oo ka mida meelaha dhaqdhaqaaqyada argagixiso ay ka jiraan ee gobolka geeska afrika aad iyaad u mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd danjiraha cusub ee madaxweyne donald trump uu u magacaabay dalka soomaaliya ambasador yamamoto halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan maalintii isniintii aan soo dhaafnay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xilkii waxa uu ka qaaday wasiirkii diinta iyo awqaafta xasan macalin xuseen sidoo kale waxaa asaga kasii horeeyey ee isla wasaaradan ka tegay iimaan cabdulaahi cali oo asna xilka laga qaaday dabayaaqadii sanadkii hore maxaa haddaba ugu wacan isbedelada ku yimaada hay-adaha dowladda warbixintan ku saabsan amuurtaasi muqdisho waxaa kasoo dirtay wariyaha v o e da seinab abuukar maxamed xukuumadda ayaa horey xilalka uga qaaday wasiiro guddoomiyihii maxkamadda sare taliyaal ciidan iyo duqii hore ee magaalada muqdisho inkastoo mas-uuliyiinta sababta ay xilalka ku waayeen ay ku kala duwan yihiin haddana waxa ay ka mideysan yihiin wada shaqeyn xumo la sheegay in ay soo kala dhex gashay iyaga iyo mas-uuliyiinta dowladda doctor axmed cabdiraxmaan maxamed oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan isbeddelka inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda shalay waxaa loogu dhiibay inuu hawshiga gudan karayo maantana waa la dhaliil waa laga qaadi karaa anigu waxweyn uma arko dowladnimada soomaalidu ha fahamto muwaadinimo waxa lagu shaqeeyo aynu waxa weye caalamka la tartanno bartaynu iyo boorkaynu naarno aynu ka kacno dowladdu waxay u baahan tahay waxqabad la shaqayn horumar dalka waxaa ehel u ah ninkii u shaqaynaya ummadda iyo dalka hase ahaatee injineer maxamed cabdiraxmaan yaxye oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan muqdisho ayaa qaba aragti midaa ka duwan isbedel walboo dhaca waxaa loo baahan yahay markuu dhaca inuu isbedel muuqdo uu yimaada wasiiraa la bedelay taliyaal baa la bedelay wax isbedel hayana ma leh shaqsi unbaa yimaada shaqsi haddana laga qaada haddana mid kalea yimaada mid kale unbaa yimaada wabilahi tawfiiq saasay ku dhammaataaba dowladnimada afar sana horaa ku dhammaatay tana hadda kusii socoto wa macsalaama wey bedelaadaa loo taagnaanayaa marka marka anigu waxaan qabaa waqtiga inaan lagu dhammaynin macnaha igis lagu sameeyey khilaafaadka si masaalixa wax walba lagu dhameeyo axmed maxamuud xasan oo sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa sheegay in isbeddelka uu muhiim u yahay sidii horey loogu dhaqaaqi lahaa waxaa lagu jira wakhti adag iyo duruufo adag qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal soddon sannadood ku jira marxalado adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto nabadna dib loo soo celiyo ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbedel si howshii loo wanaajiyo si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqaynaya cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo agaasimo ka ah maxad cilmi baaris oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa aaminsan in isbeddelka uu caqabad ku yahay shaqadii socotay islamarkaana uu dib u dhac ku keeni kara howlaha dowladda shaqada laguma fahmi karo in muddo lix bilooda ama muddo saddex bilood ah laguma fahmi karo waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaadaya xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa mid kalaa imaanaya meeshaa sanado badan baa ku lumaya marka marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaaminaysaa waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuq maasuq bay dhiirigelinaysaa waayo qofka ama mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa marka job security baa loo baahan yahay sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhamaystaan wasiiradu laakiin lix bilood iyo saddex bilood meel ay adduunka ka jirta ma jirto si kastoo ay ahaato xukuumadda ayaa laba jeer oo hore isbeddel ku samaysay xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha qaar ayaa muddadii ay xukuumadda jirta yeeshay laba ilaa iyo saddex wasiir wasiirada qaar ayaa xilalka loo kala weeciyey kuwo ayaa shaqada laga ceeriyey walow ay jireen wasaarada aan isbeddel ku imaanin muddadaasi saynab abukar maxamed v o a muqdisho aaday u mahadsan tahay saynab weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a waana tabintayadii saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo sahre cabdiaxmed haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
hay-adda amnesty international ayaa ku eedaysay dowladda imaaraadka oo xubin ka ah isbahaysiga dagaalka ka wada dalka yemen in ay jirdil u geysteen maxaabiis badan oo ay ku hayaan jeelal qarsoodi ah oo ku yaalla koonfurta yemen hay-adda ayaa ku baaqday in la bilaabo dembi baadhis u aqoonsanaysa falalkaasi inay yihiin dembiye dagaal hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in dad badan la waayey kadib markii ay ciidamada dowladda imaaraadku iyo kuwa yemen ee imaaraadka ka amar qaataa ay qafaasheen faahfaahinta warbixintan iyo xaaladda dagaalka yemen waxaa inoo soo koobaya cabdirasaaq sulaymaan oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka masar dowladda imaaraadka iyo xilaafadeeda uu hogaaminayo sacuudigu ay hormuud ka yihiin waxay dagaal ku qaadeen dalkan yemen muddooyinka dhowr sano ah socday dagaalkaasi waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan khasaaro fara badan khasaarooyinkaa fara badan waxaa kamid ah xadgudubyo fara badan dagaal naf iyo maalba lagu waayey dagaalkanina waa mid ku qootama arrimo istaraatiijiyadeed hadday xagga diinta noqoto oo hadday xagga diimaha noqoto iyo hadday hadda xagga mandaqada iyo siyaasadda ay noqoto bariga dhexe marka walaal waa dagaal muddo socday siina socon doona waxyaabaha ka dhashay marka ayay kamid tahay warbixinta ay soo saartay amnesty in xuquuqda biniaadamka meel looga dhacay dad fara badan ayaa dadkoodii weysan oo meel ay kaga waramaan ay garan la xabsiyo fara badan ayaa la sheegaya in dalka oo kamida dalka yemen weliba dhinaca koonfureed ay haystaan imaaraadka dadka ku xiran dad fara badan ayaa mudaharaaday biyadhigaya ilaa sanadkii dhaweyto november wixii ka dambeeyay ilaa hadda oo dadkoodii la oo xataa aan la xukumin xataa aan ma garanaysaa wax dembiga lagu soogin xataa inay nool yihiin iyo inay dhinteen aan midna la garanayn oo haddana waxaa kasii daran laleeyahayba qaarkood waaba lagu dhex garaacay oo waa lagu dilay oo qaarkood maba noola dad caruur iyo dumar fara badan ayaa waxay dalbanayaan in dadkoodii ay arkaan oo aanay arag xabsiyada ku jiray ayna ka baksan yihiinba inay dadkaasi dhinteen loona malaynayo loona badinayo inay dhinteen marka dhibaatooyinka noocaas baa ka taagan sidaas in amnesty international ay usoo saartay warbixintan in xuquuqda biniaadamka meel looga dhacay dhibaatooyinkan waa waxa dhowto lagula xisaabtamayo waana wax sii kala fogeynayo un xalkii dalka oo meesha haddii dagaal iyo dhibaato iyo ay ka dhacaan waxay noqonaysaa wax yani muddo sii dheeraado muddo sii jiintato muddo sii socota dagaalkuna mar walba waa de xalka ugu dambeeya marka xal la waayo oo xalka ugu dambeeyana khasaaro fara badan fara badan hadhow laga yaabaa in sanawaad sida soomaaliya maanta de mudooyin fara badan ay dhibta ugu jirto sanawaad fara badan soddon sano labaatan sano inay qaadato in inta sii jirto waana taas habeynta iyo ay yeelanaysa iyo consequence iyo caqaba cawaaqibka ka imanaya dowladda imaaraadka carabta oo ka mid a saaxiibada dhow ee maraykanka ayaa sheegtay inaanay jirin wax xabsi ah oo qarsoodi ah oo ay yeman ku maamulaan imaaraadka ayaa sheegtay in xabsiyada ku yaalla yemen ay hoos tagaan dowladda yemen maamulka yemen iyo dowladda imaaraadka ayaa hore u beeniyey in ay jir dilaan dadka maxaabiista ah ee ay hayaan dowladda imaaraadka ayaa dhankeeda ku baaqday in dowladda yemen ay dembi baadhis samayso si xaqiiqada arrintan loo ogaado imaaraadka ayaa sheegay in warbixinada noocan oo kale ay yihiin kuwo leh ujeeddo siyaasadeed si hoos loogu dhigo dadaalka uu isbahaysigu ugu jiro taageerida dowladda sharciga ah ee yemen laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda yemen axmed almaysari ayaa toddobaadkan isagoo u warramaya warbaahinta b b s ee dalkan maraykanka waxa uu sheegay hadalkaasi ka duwan isagoo ugu baaqay dowladda imaaraadka carabtu inay xidhaan xabsiyada qarsoodiga ah ama ay dowladda yemen ku soo wareejiyaan We don't regret that Emiratis are here. They helped us. But you can't go to the port without permission from UAE. You can't go to the airport without permission from UAE. You can't enter Aden without the permission of UAE. I, as the Minister of Interior, I don't even have authority over the prisons. What is my value as the Minister of Interior?
kama qobamaynayo in imaaraadku ay dalka yimaadeen oo wayna caawiyeen laakiin dhibaatadu waxay tahay haddii aan rabo inaan cadan tago waxaan u baahanahay inaan oggolaasho ka helo imaaraadka garoonka dowladaha ma aadi karo haddii aan fasaxa imaaraadka ka wadan aniga oo ah wasiirka arrimaha gudaha mas-uul kama yahay xabsiyada dalka oo iyagaa maamula marka ma ii sheegi kartaa macnaha uu xilkaygu ku fadhiyo maxaan ka ahay wasiirka arrimaha gudaha isbaysigu waxay dalka u yimaadeen si ay ula dagaalamaan xuutiyiinta oo waa inay joogaan hadba halka xuutiyiintu ay ka dagaalamayaan laakiin dhulka la xoreeyey waxaa mas-uul ka ah dowladda sharciga ah ee dalka ka jirta waana in dowladda loo daba fadhiisto laguna soo wareejiyo mas-uuliyadda
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo toddobaadka dambe haddii ilaahay ilaa intaan dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
mahadsaned xuseen barre aadan markaana kusoo dhowaada codka baxsan ee luul jeelaani iyo heeska calaf codkaasi macaan ee luul jeelaani iyo heeskaasi calaf idaacaddeenii aroornimo ayuu gabagaba u yahay caashi ibraahim aadan caashi cudi anigu ah saare cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
cishqiyo cabsiyaal calaan calaye xaafimaad heli waaye cishqiyo cabsiyaal calaan calaye xaafimaad heli waaye waaye. As is weyn oo iga caawi cindiga